halkani waa laanta afka soomaaliga ee w r dventistwal redio codka rajada ee lagu talagalay dadkoo dhan anigoo ah maxamed waxaan idin leeyahay dhegaysi wanaagsan barnaamijyadeena maanta waa laba qaybood qaybta koowaad waxaad ku maqli doontaan barnaamijka nolosha qoyska uu inoo soo jeedinaya dalmar kadib waxaa inoo raacayaa cashar inaga imanaya bugga nolosha uu inoo soo jeedin doona cabdi maxmed labadaasi barnaamij ee xiisaha leh waxaa inoo dheeraysa daabacsan oo aynu idiin soo xulinayay kuwaas oo aynu filayno inaad ka heli doontaan dhegaystayaasheenna qiimaha iyo qadradda leho waxaynu kaa codsanaynaa inaad barnaamijkeenna si habboon u dhegaysataan haddii aad wax su-aalaha qabto ama adaysid wax tala ama tusaale fadlayna la soo xiriir dib ayaynu kaaka sheegi doonaa ciwaankeenna bal intaynan u guuda gelin barnaamijyadeena xiisaha leh waxaad marka hore kusoo dhowa heestan cidna ku cafiday cishtigu u caafiyo intuu intuu intuu calan saari joogu jacaylkuna ku cafiday cishtigu u caafiyo intuu intuu intuu calan saari joogu caqligu uu yahay mid maqano cirka sare la oga heesay cirka asare la oga heesay haddii cirsi kala nafsigu nafsigu ii soo cesho calafna wadaajiye
barnaamijkeena nolosha qoyska waa mid muhiim ah waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysan doontaan barnaamijkaasi barnaamijku wuxuu ka hadli doonaa daryeelka wanaagsan cunuga waxaana inoo soo jeedinaya dalmar ee dhegeysi wacaan
dhegaystayaasheenna sharafta lahow waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkeennii nolosha qoyska maanta waxaynu ka hadlaynaa habka ugu wanaagsan ee carruurta loo dhaqaaleeyo hooyada waxay canugeeda ku caawisaa sidii uu ugu kori lahaa xoog iyo caafimaad xitaa haddii uu ku nool yahay tuulo ama buulo cunugu waxa uu u baahan yahay daryeel wanaagsan iyo cunto ku filan hooyadu waa inay bilowdaa daryeelkeedan wanaagsan ka hor intii aanay cunugu dhalin naag kasta oo uur leh waxay u baahan tahay cunug caafimaad qaba si ay sidaasi u awooddo waa inay cunto wanaagsan cuntaa marka ay xaamilada tahay ama uurka leedahay naagta uurka leh waxay u baahan tahay cunto xagga nafsaddeeda iyo cunuga caloosheeda ku jiraba hooyadu markay cunto cunto hooyadu markay cunto ku filan cunto cunugeedana si caafimaad leh ayuu u korayaa cuntooyinka wanaagsan ee la doonayo in ay cunto waxaa ka mid ah rootiga khudradda digirta caanaha hilibka ukunta iyo wixii la mid ah haweenka uurka leh uma baahna cunto khaas ah cuntadii ay caadiga u cuni jirtay ayuunbay sii cunaysaa laakiin waxay u baahan tahay inay kordhiso qaybtii ay cuni jirtay iyo cuntooyinka qaar sida bariiska qamadiga iyo haruurka waxa kale oo ay u baahan tahay inay maalin waliba cunto khudrad iyo caleenta cagaarka ah mar allaala markay cunto kariso waxay ka reeban kartaa mar allaala markay cunto kariso waxay ka reeban kartaa qayb si haddii ay hadhow baahato u cunto mararka qaar dumarka uurka leh fururahooda iyo carabkooda waxa uu yeeshtaa midab aan dhalaalayn oo barax ah ama khafiif ah afka ingiriisiga waxaa lagu yidhaahdaa bel tan iyada ah waxaa keena dhiigga aan wanaagsanayn ama maqnaanshaha dhiigga wanaagsan tan waxay iyadii ka dhigaysaa mid laciif ah cunugiina waxay ka yeelaysaa mid yar oo aan tabar lahayn waxa kale oo laga yaabaa inay wakhtiga dhalmada ku rafaado ama ku dhibtooto haweenka uurka leh waxay u baahan yihiin inay qaataan dawada leh aayoonka ama kaniinka aayoonka leh maalin waliba iyaga oo la isticmaalaya cunto tan waxay ka yeelaysaa inay xoogganaadaan haweenka uurka leh haddii ay caafimaad qabaan laguma arkayo carab iyo faruro leh midab aan dhalaalayn ama khafiif ah haweenkan oo kale waxay leeyihiin tabar ku filan iyo caafimaad awoodsiiya inay si habboon u umulaan sababtuna waxa weeye dhiigga wanaagsan ee ay leeyihiin kaninka aayoonka leh waxa uu u wanaagsan yahay dhiigga dhegaystayaasheenna sharafta lahow waxaa intaa inoogu eg casharkeennii maanta haddii alla idmo barnaamijkeenna xiga ayaynu halkaasi ka sii wadi doonnaa
waxaan filayaa inaad si habboon u dhegaysateen casharkaasi haddaba haddii aad qabto wax su-aal ah oo ku saabsan barnaamijka nolosha qoyska fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boostada afar laba laba todoba lix nairobi kenya mar labaad ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boostada afar laba laba todoba lix nairobi kenya waxaa kaloo inagala soo xiriiri kartaan imeilka somali e w r at yahu dt com mar labaad imeilka waa somali e w r at yahu dt com haddana waxaad mar kale kusoo dhawaataan heestan daabacsan
iyaan carabtaqayaay
arnabo haddii uu cumur taagan yahay
waxaan filayaa inaad ka hesheen heestaasi haddana waxaad ku soo dhowaataan casharkeenna inaga imaanaya bugga nolosha casharkeenna wuxuu ku saabsan yahay bugga korontinas waxaana la soo jeedinaya cabdi maxamed ee dhegeysi wacaan
dhegaystayaal weli waxaan ku jirnaa buuggii korintos meel walba waxaa laga maqlay in dhexdiinna ay sinu ku jirto sida caynkaas ahna xataa dadka aan yuhuudda ahayn ma qabaan taasoo ah in uu midkiin naagtii uu naag kale uu iska haysto weliba waad kibiirsan tihiin kamana aydan calool xumaan si kii waxaa sameeyey dhexdiinna looga saaro waayo runtii inkastoo jidhkaygu idinka maqan yahay ruuxaygana waa idinla joogaa oo sidii aniga oo jooga ayaan kii waxaa sameeyey ku xukumay magaca rabbigiina idinka iyo ruuxayguba iskugu iskugu timaadaan xoogga rabbiga waa inaad kaasoo kale shayddaanka u dhiibtaan in jidhku baaba'o ruuxuse badbaado maalinta rabbiga faankiinnu ma wanaagsana miyaydan garanin in nin yar oo qamiir ah ay cajiin ay oo dhan qamiiriso qamiirkii hore iska safeeya inaad noqotaan cajiin cusub sidii idinkoo aan qamiirsanayn waayo rabbiga ah rabbigiina waa la sadqiyey haddaba yaynan ku idin qamiirkii hore ama qamiirka xumaanta iyo sharka laakiin aan ku iidno kibista qamiirka la ee daacadda iyo runta ah waxaan warqadaydii idinku soo qoray inaydan kuwa sinaysta raacin ulama jeedo kuwa sinaysta ee dunida iyo kuwa damaca badan iyo kuwa wax dulma iyo kuwa sanamka caabuda waayo hadday sidaas tahay waxay noqon lahayd inaad dunida ka baxdaan laakiin hadda waxaan idiin soo qoray ha raacina qof walaal hala yidhaahdo hadduu sinaysto ama wax badan damco ama sanam caabudo ama wax caayo ama saqraamo ama wax dulmo waa inaydan kaasoo kale xataa wax la cunin waayo maxaa iigu jira inaan xukumo kuwa dibadda ah idinku miyaydan xukumin kuwa gudaha ku jira kuwa dibadda ah ilaah baa xukuma idinkuse kan sharka leh dhexdiinna ka saara midkiin haddii uu xaal ku haysto kan kale miyuu ku dhacaa inuu ku dacweeyo kuwa aan xaqa ahayn hortooda oo aanu ku dacweyn quduusiinta hortooda mise waydan garanaynin in quduusiintu ay dunidu xukumi doonaan oo haddaad dunida xukuntaan ma waxaad tihiin kuwa aan istaahilin inay waxyaalaha yaryar xukumaan miyaydan ogeyn inaynu malaa'igaha xukumi doonno intii ka badan baa waxyaabaha nolosha ku saabsan aynu xukumaynaa haddaba haddii aad leedihiin axwaal ku saabsan waxyaalaha noloshan kuwa aan waxba ka ahayn synagoga miyaad ka dhigaysaan inay xukumaan waxaan taas u leeyahay inaan idiin ceebeeyo maadaama waxaas taas u leeyahay inaan idin ceebeeyo ma sidaas baa inaan dhexdiinna laga helayeen mid xigmad leh oo karaya inuu u garqaybiyo walaalihiis laakiin in walaalkii dacweeyo oo uu weliba ku dacweeyo kuwa aan rumaysan hortooda haddaba waa idiin wada daran tahay in midkiinba midka kale dacweeyo maad iska daysaan ha daylina xumeeya maad iska daysaan ha daylin dulmee laakiin idinku qudhiinnu waxbaad xumaysaan oo dulintaan oo xataa walaalihiin ama miyaydan ogeyn in kuwa xaqa darani ayan dhexlayn boqortooyada rabbiga yaan laydin khiyaanayn ama dhaliyaasha ama kuwa sanamka caabuda ama kuwa sinaysta ama kuwa qamriga caba ama kuwa tuugaga ama kuwa wax badan damca ama kuwa sakhraansan ama kuwa wax caaya ama kuwa wax dulma ma dhaxli doonaan boqortooyada rabbiga qaarkiin sidaas oo kale baad ahaan jirteen laakiin waa laydinka maydhay quduus baa laydinka dhigay xaq baa laydinkaga dhigay magaca rabbiga ilaahina ah wax weliba waa ii xalaal laakiin wax weliba iima roona wax weliba waa ii xalaal laakiin waxba iima addoonsan doonaan cuntada waxaa loo sameeyey caloosha calooshana cuntada laakiin ilaah baa baabi'in doonaa tan iyo taaba jidhka looma samayn sinada ee waxaa loo sameeyey cabudaadda rabbiga rabbiguna jidhkuu sameeyey ilaah waa sara kiciyey dhegaystayaasheena qiimaha qadarinta mudano waxaanu intaas kaga sii hakan doonaa buuggii korintos tani intaynu dib u kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo
laanta soomaaliga ee w r waxay sii daysaa barnaamijyo kala duwan waxaana ka mid ah barnaamij ku saabsan kitaabka quduuska oo aan mar weliba sheegnay oo ay weeliyaan barnaamijyo isugu jira caafimaad nolosha qoyska iyo heeso aad u wanaagsan oo aad ku wada maqsuudi doontaan casharkaasi inaga yimid bugga nolosha ayaynu kusoo gogweynaynaa barnaamijyadeena maanta halkaad inagala socoteen waa lanta afka soomaaliga ee codka rajada ee lagu talagalay dadkao dhan haddaba haddii aad doonayso inaad wax ka kororsataan barnaamijka caafimaadka barnaamijka nolosha qoyska ama aad doonayso inaad wax ka barato bugga nolosha fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boostada afar laba laba todoba lix nairobi kenya mar labaad ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boostada afar laba laba todoba lix nairobi kenya waxaa kaloo inagala soo xiriiri kartaan emeilka somali e w r at yahu dt com mar labaad emeilka waa somali e w r at yahu dt com dhegeystayaasheenna qiimaha iyo khadradda lahow meel kasta aad joogtaan intaan mar kale hawada dib ugu kulmayno anigoo ah maxamed waxaan idin leeyahay sidaas
jacaylkuna ku cusley kalgacal carcaariyo isay isay intee calmashadu fogaysay عندي قمي شيك وهيسو آه آه آه دار علي وقعد هاي دار علي وقعد هاي عندي قمي شيك وهيسو آه آه آه دار علي وقعد هاي دار علي وقعد هاي عبيتي صبحيو عويسك عن حرام سرعكو عرابيو بدلدو وهل اي وسحي عبيتي صبحيو عويسك عن حرام سرعكو عرابيو بدلدو وهل اي وسحي نفسك كعاوي وحي عوضي تحي هدي عرسك الله نفسي نفسي إيه سوء شو على كل ولا شيء نفسك كعاوي وحي عوضين تحي حدي عرسك الله نفسي نفسي إيه صوح شو على كل ولا شيء نفسي إيه صوح شو على كل ولا شيء